kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aannu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sannadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka
waxaana barnaamijkan aan si gaar ah isugu xusuusinaynaa dhacdooyinkii xagga amniga kuwa bini'aadminimo kuwa xukuumadda soomaaliya baarlamaanka maamulada gudaha iyo kuwo kale
haddii aannu ku bilowno sannadkan sii dhammaanaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhinaca madaxtooyada soomaaliya ka dhacay waxaa ka mid ahaa toddobadii janawari sannadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo booqashadiisii ugu horraysay ayuu ku tegey isagoo oo madaxweyne ah magaalada garoowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland halkaasi waxa uga bilowday socdaal taariikhi ah oo uu dhulka ku maray kaasoo uu isaga kala gooshay magaalooyin kala duwan oo ku kala yaallaa maamul goboleedyada puntland iyo galmudug goobaha uu madaxweynuhu booqday waxaa ka mid ahaa qardho carmo boosaaso gaalkacyo cadaado caabudwaaq dhuusamareeb iyo weliba hobyo garowe waxa uu xarigga ka jaray garoon cusub waxaa kaloo uu dhagax dhigay dekeed ay yeelanayso degmada hobyo iyo waddo isku xirta gaalkacyo iyo hobyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxdo ka siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan
dhuusamareeb waxa uu madaxweynuhu uga qayb galay shir lagu dhammaynayay kala qaybsanaanta galmudug oo markaas ahlusunna waljamaaca iyo galmudug u kala taagnaa madaxweyne farmaajo waxa uu safarkiisa oo toddoba iyo toban maalmood qaatay soo gebagabeeyey saddex iyo labaatankii janawari ee sannadkan bishii mey toddoba iyo labaatankeedii sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in xilkii looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidle sulaymaan islamarkaana xilkaasi loo magacaabay baashe yuusuf axmed guddoomiyihii maxkamadda sare ee xilka laga qaaday ibraahim iidle sulaymaan ayaa u sheegay v o a inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee maxkamadda sare islamarkaana aysan sharciga waafaqsanayn xilka qaadistiisa waxaan gudanayaa xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyey ee lay xilkaygana waan ku gudanayaa waan ku shaqasigaya haddii lahay juun lix iyo tobankeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya abiy axmed ayaa ka degay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho iyadoo ammaanka caasimadana si aadan loo adkeeyey waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka labada hogaamiye waxaa ka soo baxay heshiis ay dowladda etoobiya ku maalgashanayso afar dekad oo ku yaala soomaaliya warmurtiyeed ay si wada jir ah magaalada muqdisho uga soo saareen madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali ayay ku heshiiyeen qodobo ka kooban lix iyo toban waxaa kale oo qodobada ay ku heshiiyeen ka mid ahaa in labada dal ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada juulaay siddeed iyo labaatankeedii sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa booqasho saddex cisho qaadatay waxa uu ku tegey dalka eritereya waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaali ah oo dalkaasi booqdaa booqashada farmaajo ee asmara ayaa daba socota heshiis taariikhi ah oo dhex maray dalalka eritereya iyo etoobiya kaas oo ay ku soo afjareen colaadda gaamurtay ee labaatanka sano ku dhowaad ka dhexaysay eritereya ayaa iyagoo ka soo horjeeda faragelintii etoobiya ee soomaaliya waxa ay taageero siiyeen maxkamadihii islaamiga ahaa ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta soomaaliya heshiis afar qodob ka kooban ayay madaxweynayaasha soomaaliya iyo eritereya asmara ku kala saxiixdeen waxaana ka mid ahaa in eritereya iyo soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan xoojinta nabadda xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka madaxweyne farmaajo ayaa intii uu asmara ku sugnaa waxa uu ku baaqay in cunuqabataynta hubka laga qaado eritereya bishii agoosto kowdeedii laba kun sideed iyo toban dowladda jabuuti oo ka carootay baaqa madaxweynaha soomaaliya uu qaramada midoobay u diray ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday hadalkaasi uu madaxweyne farmaajo ku dalbaday in cunuqabataynta hubka laga qaado eritereya oo jabuuti colaad aan weli xal laga gaarin ay kala dhexayso bishii nofembar sagaalkeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka madaxweyne farmaajo waxa uu booqasho ku tegay etoobiya waxaana kulan saddex geesooda oo hogaamiyeyaasha soomaaliya etoobiya iyo eritereya ku dhex maray magaalada baxradaar ee dalkaasi ay ku kala saxiixdeen heshiis saddex geesooda oo ujeeddadiisa lagu micneeyey inuu isdhexgal dhaqaale iyo mid siyaasadeed u abuurayo dalalkan saddexda a disembar saddex iyo tobankeedii labada kun iyo sideed iyo tobanka madaxweynaha dalka eritrea siyaas afwarke ayaa booqashadiisii ugu horreysay isagoo madaxweyneha ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya booqashada siyaas oo laba maalmood qaadatay ayay intii uu joogay muqdisho waxa ay dhiggiisa soomaaliya ka wada hadleen qodobo la xidhiira heshiisyadii ay hore asmare iyo baxradaar dhinacyada ugu kala saxiixdeen haddaba waa maxay mustaqbalka isdhexgalka geeska iyo heshiisyada madaxweynuhu uu la galay hogaamiyaasha ethoobiya iyo eritrea waa kan aadam sheekh xasan xuseen azhari oo arrimaha afrika ka faallooda cabsida waxaa laga qabaa inta badan heshiisyadu laftooda ma cada ilaa ay hadda wuxuu taagan yahay ama waxaaba la dhihi karaa heshiis ma uusan gaarin oo heshiis dhaba ma ahan ama toosa ma ahan wax guud unbaa ilaa hadda laysku raacay wuxuu heshiis noqon karaa marka uu dhaqangalo oo dee baarlamaankii la geeyo xukuumaddii lafteeda ee laga niqaasho cabinetka uu meel marsiiyo kadibna baarlamaankii loo diro baarlamaankan uu ka niqaasho dhinacyo badan ka istaago markaasi hadday u gartaan oo baarlamaanku ay baasgareeyaan ayuu heshiis noqon karaa laakiin guud ahaan mandiqada isbedelka isbedelka guud ee mandiqada ka dhacay hadda runtii dimuqraadiyad fara badan iyo dadku inay isdoortaan in la is aqbalo wada noolaansho isdhamaystir ganacsi waxyaabo fara badan inay arrintaasi keeni karto ayaa aada loo aaminsan yahay waase haddii loo maareeyo si xigmad ay ku jirto caqli ay ku jirto isu dhelitirnaan ay ku jirto danaysiga iyo dowladaha markaasi gadaal ka riixayana danaha meelahaas ay kala yihiin aada looga fogaado
haddii aan dhanka xukuumadda u weecannana waxaa jiray dhacdooyin waaweyn oo horumar iyo jahawareer siyaasadeedba isugu jira oo golaha wasiirrada soo waajahay bishii januari saddexdeedii laba kun sideed iyo toban ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xilalkii ka qaaday qaar ka mida golihiisa wasiirrada isagoo magacaabay kuwo cusub war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar wasiirkii arrimaha gudaha cabdi faarax juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha khatra axmed ducaale khayra ayaa ku beddelay wasiirradaasi xubno cusub iyada oo cabdi maxamed sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay axmed ciise cawad oo ahaa danjirihii soomaaliya ee washington halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha loo magacaabay maxamed cabdi xayir maareeye dekeda berbera waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan lagalama hadlin lug kuma lahan bishii maarso labadeedii sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo ka laabtay safar uu ku tegey dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa heshiis ay maalin ka hor kala saxiixdeen somalilan d b world iyo weliba etoobiya ku tilmaamay mid sharci darraa ra-iisul wasaare khayre ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid waxba kama jiraana bishii maarso sideedeedii labada kun iyo sideed iyo tobankii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay heshiiskaasi iyo waxaad ku dhawaaqday ee tidhi somalilan ma jirto anaa xukuma berberna anaa ka taliya heshiiska lagala lama geli karo
biixi ayaa hadalka dowladda soomaaliya ka soo yeeray ku tilmaamay dagaal ka dhan ah somalilan
bishii juun afariyo labaatankeedii laba kun sideed iyo toban dowladda soomaaliya ayaa muqdisho kaga dhawaaqday in si buuxda ay hadda u maamulayso hawada dalka iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu sheegay in maamulka hawada uu hadda gacanta soomaaliya ku wada jiro maamulka hawada soomaaliya waxaa tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee dalka sannadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo sagaashankii gacanta ku hayay qaramada midoobay waxaana laga maareynayay xafiis ku yaala dalka kenya juulaay lix iyo labaatankeedii sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii waxbarashada cabdiraxmaan daahir cusmaan wasiirka xilka laga qaaday ayaa loo malaynayaa inuu sababsaday hadal uu ku sheegay inaysan dowladdu aqoonsanayn jaamacadaha dalka ka jira sababta keentay in aan maaragtay iscasilo waxaa ugu muhiimsan kow in la farageliyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka koonfur galbeed in la afduubo doorashooyinkiisa dadkana bisha disembar lix iyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax geese ayaa iska casilay xilkii wasiirnimo kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faragelin ku samaysay doorashada koonfur galbeed sidoo kalena ay soo xirtay mukhtaar roobow geese ayaa iscasilaadiisa sabab kaga dhigay in xukuumadda uu ka tirsanaa ee faragelin aanu goluhu kala tashan ku hayso doorashada maamulka koonfur galbeed inkastoo ra-iisul wasaaruhu aanu isbedelin haddana inta badan wasiirada hadda jooga maaha kuwii ra-iisul wasaaraha la bilowday waxay u qaybsamaan kuwo la eryey iyo qaar iyagu iscasilay haddaba maxaa sugaya xukuumadda sanadkan curtay waa kan mar kale aadan ashari aad baa loogu kala aragti duwan yahay qiimeynteedii dadku qaar waxay u arkaan xukuumaddani waxyaabaha ay ku guuleysatay inay tahay iskaashiga xooga badan ama fiican ee dhexmaray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradii oo dhinaca marka wada shaqeyntaasi wanaagsan ee dhexmarti waa waxa keliyaba hadda lagu ammaani karo xukuumaddani ma ahan tii ugu horreysoo la dhisay tii uu baarlamaanka ansixiyey ma ahan isbedel fara badan ayaa ku yimid iyada lafteed ayaa u baahan mar labaad inay weydiisato cod kalsooni baarlamaanka waa siduu dhaqanka ahaan jiray ama xeroosaadka baarlamaanka xataa uu qabo saas darteed xukuumaddani kama jawaabi karto baahiyada hadda taagan dhibaatada dhaqaale tan amni siyaasadeed oo kulli u baahan runtii in isbedel lagu sameeyo marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa challengeska hadda jira sanadka soo socda labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxay u baahan tahay xukuumadda ugu yaraan aragtideedii ama ajandaheedii inay wax ka bedasho haddii ay xukuumaddani jirto ama isbedelo guud inuu dhacaa waa muhiim ayay ayaa la dhihi karaa arrinkaas marka laga hadlayo
baarlamaanka soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu ahaa mid qalalaase dhinaca siyaasadda iyo dastuurka ah ay hareereeyeen hase yeeshee ugu horrayn aannu ku bilowno aqalka hoose ee baarlamaanka cashay bishii maarso laba iyo tobankeedii sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay sharikadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d p world sharciga ayaa sidoo kale ka mamnuucaya sharikadda d b well in gebi ahaanba ay dalka soomaaliya ka howlgasho sharcigu waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka soomaaliya ay tahay tan keliya ee soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga ah sharcigaasi waxa uu ku eedeeyey d b well in ay ku xadgudubtay siyaasadda madax bannaanida midnimada iyo weliba bedqabka waddanka soomaaliya
bishii maajo saddex iyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban baarlamaanka somalilan ayaa jawaab ka bixiyey go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya uu ku ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d b well bishii maaj afariyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa u gudbiyey mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari xildhibaanadan ayaa ku eedeeyey jawaari in uu ragaadiyey geedisocodka dib u eegista dastuurka ku tagrifalay awoodda islamarkaana uu caburiyey ra'yiga xildhibaanada tallaabadan ayaa buuq siyaasadeed ka dhex abuurtay laamaha dowladda sidoo kalena waxa ay muran dhinaca dastuurka ah gelisay golaha shacabka bishii maarso shan iyo tobankeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ayaa meel mariyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay sharikadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d p well siddeed iyo labaatan ka mida lix iyo soddon mudane oo kulanka ku sugnaa ayaa ogolaatay go'aankan lix ka mida xubnaha aqalka sare ayaa diiday halka laba mudanena ay ka aamuseen xubnaha aqalka sare ayaa si buuxda u taageeray sharcigan oo ka mamnuucaya sharikadda d p well gebi ahaanba dalka soomaaliya sharcigan ayaa waxaa horay u meelmariyey aqalka hoose ee baarlamanka laba iyo tobankii bishii maarso isla bishii maajo toddobiyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban golaha guurtida somalilan ayaa fadhi ay yeesheen kaga hadlay arrimo la xiriira heshiiska dekadda berbera waxaanay ka soo saareen go'aan ka kooban toddoba qodob go'aanka ayaa sharci ay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya meel mariyeen ku tilmaamay faragelin qaawan oo ka dhana somalilan isla bishii maaj koob iyo soddonkeedii laba kun sideed iyo toban madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isagana gardarro ku tilmaamay dacwadda ay dowladda soomaaliya u gudbisay qaramada midoobey ee ka dhanka imaaraadka carabta iyo hay-addiisa d b well abril laba iyo tobankeedii laba kun iyo siddeed iyo toban guddoomiyihii golaha shacabka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ayaa si rasmi ah xubnaha baarlamanka hortooda uga dhawaaqay iscasilaadiisa waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaana watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya bishii abril soddonkeedii laba kun sideed iyo toban maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal oo horey u ahaa wasiirka gaashaandhigga ayaa iska casilay xilkaasi toddobaad ka hor inta aan la dooran waxa uu wareegii koowaad ee doorashada kaga adkaaday xildhibaan ibraahim isaaq yarow maxamed mursal ayaa wareegii labaad waxa uu helay boqol toddobiyo afartan cod halka ibraahim isaaq yarowna uu ka helay boqol sideed iyo toban cod waxaa codeeyey laba boqol shan iyo lixdan xildhibaan nofembar afar iyo labaatankeedii labada kun iyo sideed iyo tobanka kulan uu golaha shacabku yeeshay ayaa looga dooday warbixin guddiga maaliyadda aqalka hoose ee baarlamanku ay ku sheegeen in isdibmarin lagu sameeyey lacagihii dowladda soo galay wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka hadlay warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in lacago badan qaarkoodna ay maqan yihiin qayb kalena si qaldan loo maareeyey buuq ayaa ka dhashay warbixintaasi guddoonka baarlamankuna wuxuu ku eedeeyey in guddigu ay xeroosaadka baalmareen bishii nofembar sideed iyo labaatankeedii laba kun sideed iyo toban guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in uu kala diray guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorshaynta iyo la xisaabtanka ee golaha shacabka warqad ka soo baxday guddoonka oo uu ku saxiixan yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey ayaa lagu sheegay in sababta loo kala diray guddiga ay la xiriirto khilaaf sida hadalka loo dhigay meel sare gaaray oo ka dhex jira xubnaha guddiga
bishii diseembar sideedeedii labada kun iyo sideed iyo tobanka war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ayaa guddiga maaliyadda ee baarlamanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan islamarkaana ay soo dhammaystiraan xisaab xidhka labada kun toddoba iyo tobanka iyo miisaaniyadda labada kun iyo sagaal iyo tobanka ka hor sannadka cusub hadalka ayaa yimid toban cisho kadib markii guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose uu sheegay in guddigaasi la kala diray arrintaas oo buuq siyaasadeed dhalisay qoraalka guddoomiyaha golahu uu soo saaray ayaa bannaanka keenay kala durugsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta guddoonka baarlamanka gudihiisa iyo khilaaf ka dhex oogan guddoomiyaha golaha iyo madaxda dowladda bisha disembar sagaalkeedii laba kun sideed iyo toban xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa guddoonka u gudbiyey mooshin ka dhan ah madaxweynaha soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay khiyaano qaran islamarkaana uu ku xadgudbay dastuurka qaranka xildhibaanadan waxa ay sheegeen in madaxweyne farmaajo uu si aan waafaqsanayn dastuurka qodobka soddon iyo lixaad uu dowladda etoobiya ugu dhiibay cabdikariim qalbidhagax taas oo xadgudub ku ah dastuurka soomaaliya xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu heshiisyo iyo is-afgarad qarsoodi ah la galay dowlado shisheeye oo sheegay in ay la saxiixdeen soomaaliya heshiisyo lagu wareejinayo dekedaha soomaaliya sidoo kalena lagu midaynayo wadamada soomaaliya ethoobiya iyo eritrea xildhibaanada ayaa qodobada kale ee ay madaxweynaha ku eedeeyeen waxaa ka mid ahaa faragelin uu ku sameeyey arrimaha gaarka ah ee maamul goboleedyada sida doorashooyinka degenaanshaha amni iyo siyaasadeed iyo weliba in uu ciidamo u diray si loo afduubo doorashada maamulka koonfur galbeed guddoomiyaha baarlamanka ayaa mooshinka ka guddoomay xildhibaanada arrintaasi ayaa cirka kusii shareertay kala durugsanaanta ka dhex jirta guddoomiye mursal oo dhinac ah iyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo dhinaca kale ah bisha disembar koob iyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka soomaaliya cabdikariim xaaji cabdi buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu burburay kadib markii afar iyo toban ka mid ah labaiyo sagaashankii xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen golaha iyaga oo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay sidaasi daraaddeedna uu mooshinku buuxin waayey shuruuddii xagga tirada isla bisha disembar labaatankeedii laba kun sideed iyo toban kulamo dhex maray mursal iyo khayre kadib afhayeenka golahu waxa uu sheegay in mooshinkii xilka qaadista ee xildhibaanadu ka soo gudbiyeen madaxweyne farmaajo dib looga noqday isla diseembar lix iyo labaatankeedii laba kun iyo sideed iyo toban guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xildhibaano ka saaray guddiga maaliyadda oo isagu ahaa halka uu ka qarxay khilaafka soo kala dhex galay madaxda laamaha dowladda wareegta ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha waxaa guddiga looga saaray guddoomiyihii guddigaasi maaliyadda cali cabdi cusmaan guddoomiye ku-xigeenkiisii maxamed aadan mucallin iyo weliba xogayihii guud ee guddiga cabdulaahi maxamed nuur waxaana lagu bedelay saddex xildhibaan oo cusub wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoonka baarlamanku ay go'aankan gaareen markii ay arkeen khilaaf xooggan oo ka dhex taagnaa guddiga maaliyadda xubnaha laga saaray ayaa ahaa kuwii dhaliilaha ugu daran xukuumadda u soo jeediyey inta badan sanadkii laba kun sideed iyo tobanka golaha shacabka soomaaliya waxa ay kaga dhammaatay isqabqabsi dhexdiisa ah sanadka laba kun sagaal iyo tobanka xaaladiisu siduu noqon doonaa khilaafkaasi hareeyey golaha baarlamaanka waxay dhalisay su-aalo aada u tiro badan haddii ay sii socdaan waxay wiiqayaan dabcan waxaan shaki ku jirin inay saameyn badan ku yeelan doonaan xagga dastuurka oo leannahu dastuurka wuxuu ku dhisan yahay in la kala saaro labada awood tan fulinta iyo golaha baarlamaanka oo hadda aada moodidba inay isku milmeen oo labadaba hal gole camal ay u shaqeeyaan dhinacii kale ee xeer hoosaadkii oo aad aan loo ilaalinin mashaakiisha fara badan ee baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo aan lagu xalinin qaab dastuuri ah laftooda dastuurka la baalmaro waxyaabaha caynkaas o dhan markaa isku dartid waxaa runtii aan shaki ku jirin in ay saameyn fara badan ku yeelan doonto sanadka soo socda haddii aan arrimaha caynkaasi ah si xigmadaysan oo caqli ku jira aan loo maarin dastuurkana aan la ilaalinin aana lagu dadaalin dee kala saaridda labada awoodood oo guddiga fulinta iyo golaha fulinta waxaan dhihi rabaa golaha baarlamaanka
maamul goboleedyada waxaa sanadkan dhammaanaya soo wajahay cadaadis xooggan iyo buuq siyaasadeed laakiin maamulka galmudug ayaa ku bilowday yididiilo ah inuu noqdo maamul mid ah kadib markii uu ahaa mid kala qaybsan tan iyo markii la dhisay bishii janawari sideed iyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban magaalada dhuusamareeb waxaa lagu qabtay munaasabada lagu dhammaystirayey heshiiska ay ku wada midoobeen dowlad goboleedka galmudug iyo ahlusunna waljameeca munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxda dowlad goboleedyada ergeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobey ee soomaaliya iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka munaasabadaasi ayaa u muuqatay mid soo afmeeraysay khilaafkii labada dhinac ee maamulka galmudug u dhexeeyey bishii sebtembar afarteedii labada kun iyo sideed iyo tobanka madaxda maamul goboleedyada oo saluugay hannaanka ay dowladda dhexe u marayso la dhaqankooda ayuu shir uga furmay magaalada kismaayo madaxda ah ayaa khudbadihii furitaankai ay halkaa ka jeediyeen ku dhaleeceeyey dowladda soomaaliya iyagoo ku dhaliilay dhinacyada ammaanka oo ay sheegeen inaanay wax weyn ka qaban iyo weliba in ay fulin weyday ballamadii iyo heshiisyadii ay horay ula gashay maamul goboleedyada bishii sebtembar sideedeedii laba kun sideed iyo tobanna madaxda maamul goboleedyada ayaa shirka ay kismaayo ku lahaayeen ka soo saaray warmurtiyeed ay xiriirka ugu jareen dowladda federaalka ah islamarkaana soo noqoshadiisa ay shuruuda ku xireen
sebtembar koob iyo tobankeedii labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa magaalada muqdisho ka soo degay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka soo laabtay shir ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen magaalada kismaayo shir jaraa-id oo uu ku qabtay hagigida diyuuradaha aadan cadde ayuu aad ugu dhaliilay uguna goodiyey dowladda federaalka soomaaliya waxaa garbihiisa fadhiyey xildhibaano iyo weliba madax kale oo ka tirsan baarlamanka federaalk soomaaliya haddii hirshabeelle iyo galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dowladdu faragelinta hanaga daydo waa mahadsantihiin
isla sebtembar sagaaliyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka ah kaas oo ku saabsan khilaafkii ka dhexeeyey maxamed cabdi waare oo shir jaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in haatan uu wada shaqayn buuxda la samaynayo dowladda maxamed cabdi waare ayaa ka mid ahaa shanta hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo sideedii bisha sebtembar ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalk ah oktoobar afarteedii labada kun iyo sideed iyo tobanka sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed roobow ayaa soo noqday hogaamiyaha labaad ee ururka al-shabaab waxaana madaxiisa saarnayd lacag uu duldhigay maraykanka sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii ayuu robow isku dhiibay dowladda soomaaliya kadib markii muddo weerar uu kala kulmayey maleeshiyaadka al-shabaab oo uu hore uga goostay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa daba joogtay sharaxaadda mukhtaar robo waxaana ay sheegtay inaysan sax ahayn in sheekh mukhtaar robo oo horey uga tirsanaan jiray al-shabaab marna noqday ku-xigeenka hogaamiyaha jabhadda uu u tartamo madaxweynenimada koonfur galbeed
bishii oktoobar ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda galmudug baarlamaanka maamulka ayaa dhuusamareeb iyo cadaado kala fadhiistay mid walbana waxa uu xilkii ka qaaday kan magaalada kala jooga madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa kala tagga galmudug ku eedeeyey dowladda soomaaliya bishii nofembar toddobadeedii laba kun sideed iyo toban madaxweynihii maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay qoraal uu soo saaray shariif xasan ayuu ku sheegay in uu sidoo kale ka haray tartanka doorashada madaxweynaha maamulkaasi go-aanka shariif xasan ayaa yimid laba maalmood kadib markii ay iscasileen laba iyo toban ka mida xubnaha guddiga doorashada taasoo jahawareer siyaasadeed ka abuurtay koonfur galbeed waxa uu iscasilaadiisa u sababeeyey culayskaga yimid dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu sheegay in ay maamulkiisa faragelin ku haysay bishii diseembar saddex iyo tobankeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka ciidamo ka tirsan kuwa etoobiya ayaa xiray mukhtaar robow abuumansuur oo ahaa musharax u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya markii la taxaabayey robow waxaa goobta ku geeriyooday askar etoobiyaana iyo qaar ka tirsan ilaalada abuumansuur kadib markii ay goobtaasi isku rasaaseeyeen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in xarigga robow uu yimid markii wadaadku uu fulin waayey qodobo ay isaga iyo xukuumaddu horay ugu heshiiyeen laakiin dadka arrimaha gobolkaasi u dhundaloola ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ahayd mid dhabaha loogu xaarayay madaxweynaha koonfur galbeed ee xilka ku guulaystay kaasoo loo arkay in ay ku adkaan lahayd in uu kursigaasi helo haddii ay loolamaan isaga iyo robow oo taageero badan ku lahaa deegaanadaasi rabshado ka dhashay xarigga abuumansuur oo maalmo socday ayaa waxaa ku dhintay dad toban ruux ka badanoo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya in ka badan labaatan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray bishan disembar sagaal iyo tobankeedii laba kun sideed iyo tobanna mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa madaxweyne cusub doortay wasiiru dowlihii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa noqday madaxweynaha labaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya isagoo wareegii koowaad boqol toddoba iyo afartan xildhibaan oo codkooda dhiibtay ka helay boqol iyo kow ka mid a saddex musharax oo kale ayaa kula tartamaysay doorashada waxaana kii ugu soo dhowaa oo ahaa aadan saransoor uu helay labaatan cod isla bisha diseembar sagaal iyo labaatankeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka war qoraal ahoo ka soo baxay wasaaradda amniga puntland ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba deegaanada puntland aanay soo geli karin madaxda dowladda federaalka sida wasiirada agaasimayaasha saraakiisha ciidamada iyo shaqaalaha madaxtooyada soomaaliya maamulka puntland ayaa soo saaray amaro uu uga mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya in ay puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada puntland oo sideedda bisha janawari ka dhacaysa garowe amarkan ay soo saartay puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in garoomada diyaaradaha ee puntland aan laga soo dejin karin lacago cadaan ah amaba kaasha haddii la qabtana lala wareegi doono doorashada madaxtinimada puntland ayaa qabsoomi doonta sideedda janawari waxaana ilaa iyo haatan isku soo sharaxay oo u taagan qiyaastii soddon musharax haddaba maxaa sugaya maamul goboleedyada sanadka laba kun sagaal iyo tobanka ma isu soo dhowaansho iyo wada shaqayn mise sii kala fogaansho iyo kala tegis aadan ashari mar kale sanadka soo socdaa in la saadaaliyo waxay ku xiran tahay maamul goboleedyada dadka kusoo bixi doona doorashooyinka hadda ka jira iyo kuwa ee hore loo doortayba laakiin arinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in mar walba loo baahan yahay nabadoonnimo iyo si xigmadaysan inay dowladda kula dhaqanto maamul goboleedyada sababtoo ah soomaalida guud ahaan ismaquuninta siyaasadda ah waa ay ka daashay waxaana la ogaaday cidna cid inaysan maquunin karin waxay u baahan tahay marka in dastuurka sida ku qoranba isaga laftiisii ee qabyo qoraalka oo aada xooga u saaray dib u heshiisiinta in arintaasi laga miri dhaliyo dib u heshiisiinta laga shaqeeyo ushana mar walba dhexda laga qabto nabadoonimadana ay noqoto mar walba tan talinayso de meesha arin arrimaha caynkaas ee maamul goboleedyada marka la taagan yahay meesha madaxweynaha inuu nabadoon noqdo ra-iisul wasaaraha sidoo kale dadkana la isku soo dhaweeyo dowladdana falsafada guuda ee ku dhisan ad adeega inay wax ka bedasho oo falsafad soo dhaweyn iyo furfurnaan inay kula dhaqanto maamul goboleedyada halka maamul goboleedyada laftoodana looga baahan yahay ayagana inay u tanaasulaan dowladda dhexe dhinaca amnigana sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxa uu ahaa mid weerarada iyo dilalkuba ay halkoodii ka sii socdaan inkastoo isbeddel yaray uu muuqdo marka la barbar dhigo sannadkii isaga ka horreeyey bishii maarso laba iyo labaatankeedii sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay agagaarka hotel wehliye ee magaalada muqdisho ugu yaraan afar iyo toban ruux ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen kuwaasoo u badnaa dad ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay bishii abriil sideedeedii laba kun sideed iyo toban hay-adaha amniga soomaaliya ayaa qabtay boorsooyin ay ku jireen lacago ay siday diyaarad ka timid dalka imaaraadka carabta warar ay v o edu heshay ayaa sheegayey in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu qiyaasay sagaal milyuun iyo lix boqol oo kun ay ciidamada nisa la wareegeen qabashada lacagtaasi ayaa bannaanka u soo saartay khilaaf aasnaa oo u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo imaaraadka carabta abriil shan iyo tobankeedii laba kun iyo siddeed iyo toban dalka imaaraadka carabta ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in uu kala diray barnaamijkii tababarka milatari ee u fidin jiray ciidamada soomaaliya qoraalkan oo ay faafisay wakaaladda wararka ee imaaraadka carabta ayaa lagu sheegay in imaaraadku uu tallaabadaasi kaga jawaabayo lacagtii ay dowladda soomaaliya ku qabatay muqdisho oo uu imaaraadku lahaa isla bishii abriil koob iyo labaatankeedii laba kun sideed iyo tobanna dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay xeradii genaraal gordon ee ay dowladda imaaraadku qaar ka mid a ciidamada soomaaliya ku tababari jirtay dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa bishii juulaay sideedeedii laba kun iyo sideed iyo toban ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay laba qarax oo lagu weeraray wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliya labada qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay ayaa lala beegsaday dhismaha oota ooto ee magaalada muqdisho oo xarun u ah wasaaradaha amniga iyo weliba arrimaha gudaha isla bishii juulaay afar iyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay laba qarax oo lagu weeraray meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada soomaaliya rag hubaysan ayaa qaraxaasi kadib rasaas ay isweedaarsadeen ciidamada dowladda ee barta kontarool ku sugnaa sebtembar labadeedii laba kun iyo sideed iyo toban ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay afar iyo toban kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyey uu gaaray walxaha qarxa ay ka buuxeen ku weeraray xarunta degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho sebtembar tobankeedii laba kun iyo sideed iyo tobanna qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo qof ismiidaamiyey uu kaxaynayay ayaa lagu weeraray dhismaha degmada hodan ee gobolka banaadir burburka ka sako waxaa weerarkaasi ku nafwaayey in ka badan toban ruux ilaa labaatan kalena way ku dhaawacmeen bisha oktoobar saddex iyo tobankeedii laba kun sideed iyo toban siday mas-uuliyiintu xaqiijiyeen ku dhowaad laba iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dhowr iyo soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacaya maqaayad ku taala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay nofembar sagaalkeedii laba kun iyo sideed iyo toban ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ayaa ku dhintay toban ka badanna way ku dhaawacmeen saddex qarax oo isxigxigay oo ka dhacay magaalada muqdisho qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa mid ka mida la sheegay in lagu dhuftay albaabka saxafi midka kalena waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa hoteelka iyo xarunta c i d halka kan saddexaadna uu ka dhacay waddo yar oo ku taala dhabarka dambe ee hotel saxafi saraakiisha amniga dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay mitiriin ka tirsan kooxda al-shabaab weerarkaasi geystay bishii nofembar lix iyo labaatankeedii laba kun sideed iyo toban al-shabaab ayaa weerar ismiidaameen iyo rasaasba isugu jira waxa ay ku qaadeen guri oo magaalada gaalkacyo ka deganaa cabdiweli sheekh cilmi yare oo xeer ku lahaa halkaasi al-shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi oo ay ku nafwaayeen ku dhowaad soddon ruux oo u badan dadkii ku sugnaa guriga la weeraray bishii diseembar laba iyo labaatankeediina ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho qaraxyada ayaa muddo aanan kala fogeyn ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada iyo fagaaraha daljirka dahsoon khasaaraha ayaa intiisa badan ka dhacay agagaarka tiyaatarka oo ah halka uu ka dhacay qaraxa hore taliska afrika ee ciidamada maraykanka ayaa duulaan dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen gobollo kala duwan oo soomaaliya ah waxa ay ku bartilmaameedsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab diyaaradaha maraykanka ayaa sanadkan oo keliya soomaaliya ka fuliyey in ka badan konton weerar oo dhinaca cirka ah waxaanay ku dileen maleeshiyo saddex boqol ka badan haddaba dadka arrimaha ammaanka soomaaliya la socda ayaa rumaysan in xaalku uu ka sii dari karo haddii aanay dowladdu la iman tallaabooyin wax ku oola oo ammaanka wax looga qabanayo waa kan cabdisalaan guuleed oo horey usoo noqday guddoomiye ku-xigeenka niisa waxaan qabaa in bartaan hadda xidhane horta maalin kasta qaraxyadu ka dhacaan in wax laga bedelo dadka meela ka horraysa oo calaamooyin ah oo baabuurta loo dhigoo la yidhaahdo ka jiirayo ka noqo xaggan ha aadino intelligensiga soomaaliya ama sirdoonka soomaaliya inuu noqdo wax ka shabaabku say ugu dhex jiraan u dhex gala oo lagu maalgeliyo waxba dowladda soomaliya dhaqaalaheeda inay u weecisay dhinaca siyaasadda laakiin waxaad un ogaataa dee caadi ahaan haddaad wax wax cabiraay haddaad meel ka bedesho dhinacii kale unbay u badanaya ama dhinacii ka yaraanaya dhaqaalihii soomaaliya ay ku bixi jirta sirdoonka waxaa loo baahaya maanta in lala hujibaaro soomaaliya sirdoonkeedii soo celiso si shabaabka xogtiisa loo helo ka hor intaysan wax qabanin ta labaadna waxay tahay oon runtii arrinta saddexaad on isleeyahay aad iyo aad iyo aad ay muhiim u tahay maxaa loola'yahay in shabaabka la mashquuliyo oo meelahay joogeen loo tago oo lala dagaalamo oo ayagu ay u yihiin markay doonaan inay weerar soo qaadaan dhibkana intay rabaan ay geystaan
markanna ku soo dhowaada qodobo kala duwan oo sanadkan dhammaaday ka dhacay gudaha dalka soomaaliya
bishii februari saddex iyo labaatankeedii sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka allaha u naxariistee waxaa ku geeriyooday magaalada muqdisho wariyihii v o eda ee magaaladaasi axmed xasan colaad oo uu xanuun degdega la soo darsay
bishii abril afarteedii laba kun sideed iyo toban magaalada hargeysa waxaa ku geeriyootay fanaanadii soomaaliyeed ee sahre axmed jaamac oo ka mid ahayd heesaaga loogu jecel yahay soomaaliya abriil sagaal iyo labaatankeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka xulka qaranka soomaaliya ee da'doodu ay ka hoosayso toddoba iyo tobanka sano ayaa ku guuldaraystay inuu qaado koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika ee loo soo gaabiyo sikaafa kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ay laba iyo eber ku khasaareen dhigooda tanzaniya waxay ahayd markii ugu horraysay oo uu xul soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta ah gaaro faynalka ciyaar ka tirsan tartannada kubadda cagta ah ee qaaradda afrika xulka soomaaliya ayaa tartankani intii uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka etoobiya kenya iyo yuganda halka ay barbaro la galeen xulka burundi bishii juun toddobadeedii laba kun siddeed iyo toban allaha u naxariistee maxamed aadan xirsi teera oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee soomaaliya ayaa ku geeriyooday cisbital ku yaala magaalada london juulaay labaatankeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka allaha u naxariistay yunis cali nuur oo ka mid ahaa ruugcadaaga saxaafadda soomaaliya ayaa isna ku geeriyooday magaalada london ee dalka britain bisha disembar laba iyo labaatankeedii laba kun siddeed iyo toban allaha u naxariistee weriye caawile daahir salaad ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada muqdisho disembar toddoba iyo labaatankeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa magaalada toronto ee dalka kanada ku geeriyooday allaha u naxariistee fannaan kooshinyare oo ka sokow heesaha aad caan ugu ahaa garaacista kabanka kooshin ayaa muddo halkaasi ku xanuunsanayay
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aannu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa sannadka laba kun siddeed iyo tobanka ka dhacay soomaaliya
intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doonno waa jacfar kuukaay iyo caashacuud oo idinku dhaafaya nabadgelyo